بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله إن شاء الله عشر كيها سلسلة الكبائر ayaa waxaan qaadanaynaa maanta kabiirada sagaalaad alkabiira taasica alkadibu cala almustafaa ay calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay in lagu been abuurto waxa uu yidhi imaamu dahabi raximahu ullah alkadibu cala annabiyi sala allahu calayhi wasalam kufrun yanqulu can almilla in nebiga lagu been abuurto oo waxa weeye been laga sheego waa gaalnimo oo diinta ka saaraysa qofka walaa rayba buu yidhi shaki kuma jiro anna tacamud alkadib cala allahi wa rasuulihi fi taxliili xaraamin aw taxriimi xalaalin kufrun maxd waxa uu yidhi imaamu dahabi raximahullah wuu kala qaaday wuxuu yidhi ilaahay iyo rasuulka in lagu been abuurto oo markaa waxyaalihii ilaahay uu xarrimay la xalaashado oo waxaara wax ilaahay uu xarrimay in inta xadiis beena la sheego la xalaashado ama waxa weeye wax ilaahay uu xalaaleeyey in la xarrimo waa kufri cad buu yidhi oo yanqulu cani ilmilla aan shaki ku jirin wa innama sha'nu fi lkadib calayhi fii siwa daalika waxaa hadda laga hadlayaa oo kabiirada laga hadlayaa waxa weeye ikhwaani waa wixii xaaraam iyo xalaal ka soo haray taxliilu xaraamin wa taxriimu xalaalin qofku hadduu ku been abuurto nebiga oo tusaale waxa weeye matalan xadiis buu dejiyey oo beena oo xalaalaynaya wax ilaahay xarrimay ama xaaraantinimaynaya wax ilaahay xalaaleeyey arrintaasi waa kufri gaalnimo weeye oo iyada layskuma hayo qofkaa waa gaaloobaya laakiin waxyaalaha ka soo haray oo tarkiibka iyo waxyaalaha maaragtay kale oo maaragtay waciidka iyo axaadiid kaleoo been oo fara badan oo ay dejiyaan axaadiidtaas qofka nebiga ku been abuurta ama wax uuna garanaynin iska yidhaahda nebigaasaa yidhi taas ayaa laga hadlayaa oo kabiira min alkabaa'ira oo min akbar alkabaa'ira laakiin layskuma hayo qofka wax xalaala ama wax xaaraama ka hadlay oo xadiid beena u dejiyey inuu qofkaa gaaloobayo qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi inna kadiban calaya in aniga been laygu been abuurto laysa ka kadibin calaa hayrii qof kaloo lagu been abuurtay la mid maaha macnaha isku mid maaha qof caadiya oo waxa weeye dadka ka mida qofkuu doona ha ahaadee been laga sheegay iyo been aniga laygu sheegay oo layga sheegay isku mid maaha waayo sababtu waxa weeye xadiidka nebiga aad ka warinaysid ilaahay baa lagu caabudaya oo cibaadado diin baa laga dhiganaya laakiin qofka kale markaad been ka sheegtid haddee qowlkiisa diin laga dhigan mayo wuxuu yidhi marka inna kadiban calaya laysa ka kadibin calaa hayrii been aniga layga sheegay oo laygu been abuurtay waxa weeye la mid maaha qof kale been laga sheegay man kadiba qofkii man kadaba calaya qofkii aniga igu been abuurtaa caamidan isagoo kas u samaynaya oo arrintaa garanaya falyatabawa' maqcadahu min annaar ha ka diyaarsado booskiisii naarta ay macnuhu waxa weeye falyatabawa' maqcadahu macnaha waxa weeye ee liyanzil manzilahu min annaar macnaha booskiisii naarta uu ka geli lahaa waa u diyaara waxa weeye ha u diyaar garoobo ee macnaha naar buu ku gelayaa weeye macnaha arrintu oo ha u diyaar garoobo inuu naar galo waayo isagaa ku talagalay xadiidkan waa muttafaqun calayhi alfaad badan buuna leeyahay waana saxaabo badan baa weriyey oo aad u fara badan ayaa werinaya lafdigan laakiin waxaa ku werinaya bukhaari iyo muslimba min xadiidi almugiirati ibni shucba marka waa mutawaatir weeye waxa uu soo guurinayaa sheikh albani raximahullah fii saxiixi aljaamic tacliiqa uu saarayo inay saxaabo aad u badan ay weriyeen oo uu yahay mutawaatir oo waxa weeye aad iyo aad uu u soo arooray alfaad badanna uu leeyahay macnuhuna uu isugu wada imaanayo qofkii nebiga been ka sheega oo xadiid beena dejiya inuu naar ku gelayo oo arrintaasi ay tahay min akbari alkabaa'ir waxyaalaha naarta lagu galo oo kabiirada aynay ka mid tahay xadiid kale nebigu wuxuu ku yidhi wa qaala sala allahu calayhi wasalam man kadaba calaya qofkii aniga igu been abuurta buniya lahu beytun fii jahannam guri ayaa waxaa looga dhisaa jahannamo oo meeshuu geli lahaa ayaa loo sii diyaariyaa qaala aldahabiyu imaamu dahabi saxiixun waa xadiis saxiixa buu yidhi xadiidkan waxaa werinaya imaamu axmed fii musnadihi min xadiidi cabdillaahi bni camar ibni caas waxa weye cabdullaahi ibni cumar ayuu ka werinayaa waxaana saxiixiyey sheekh axmed shaakir raxmat ullaahi calayh fii musnad imaami axmed ayuu ku saxiixinayaa raqamka afar kun toddoba boqol iyo afartan iyo labo waa xadiis saxiixa marka in qofkii jahannamo looga dhisayo guri oo loo diyaarinayo marka qofka ha u diyaargaroobo nebiga been ka sheega oo waxa weeye ku been abuurta oo xadiid beena intuu la yimaado yidhaahda nebigaa dejiyey nebigaa yidhi ama bidca inta la yimaada xadiid u samaysta sidii zanaadiqada oo kale nimankii zanaadiqada la odhan jiray oo axaadiista beentaa waxa weeye dejin jiray oo markaa diinta ku dhex dari jiray ha u diyaar garoobo inuu arrintaa marka qofkii naar ku gelayo oo jahannamo ayaa sugaysa wuxuu yidhi imaamu dahabi raximahullah wa qaala ay qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam man yaqul canii maa lam aqulhu falyatabawa maqcadahu min annaar man man yaqul qofkii iga dhaha aniga xaggayga maa lam aqulhu waxaanan dhihin macnaha xadiid aniga aan layga maqal qofkii aniga ii nisbeeya oo waxa weeye yidhaahda nebigaa yidhi naartaa ka diyaarsado falyatabawa' maqcadahu min annaar naartaa ka diyaarsado meeshuu ka degi lahaa xadiidkaana waa xadiis saxiixa imaamu axmed iyo ibni maaja iyo ayaa werinaya min xadiidi cabdullaahi ibni camar ibni caas oo waxa weeye waa xadiis saxiixa sida sheekha maaragtay uu axmed shaakir ku saxiixinayo musnadka sheekh alalbaani raximahullah sunan ibni maaja haddaba marka axaadiistaasoo dhan daahirkeedu wuxuu kutusayaa qofka waxa weeye nebiga been ka sheega oo u diyaar garooba inuu axaadiis beena sheego oo nebiga u tiiriyo ama ficil beena intuu la yimaado yaraado ficilkaa nebigaa sameeyey oo xadiid ka dhiga inuu waxa weeye arrintaa naar ku gelayo oo waxa weeye waciid shadiida ayaa ku soo arooray wuxuu yidhi marka wa qaala sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi yudbacu lmu'min qofka mu'minkaa waxaa lagu abuuraa oo macnaha dhaqankiisa iyo dabeecaddiisa ka mid ah calaa kulli shayin wax walba ila alkhayaanata waalkadib khayaanada iyo beenta mooye ay dhaqankooda dhaqanka qofka mu'minkaa been iyo khayaano ka mid maaha xadiidkaa waa xadiid daciifa imaamu axmed baa werinaya iyo ibna abi caasim fi sunna wadacafahu sheekh albani raximah ullah fii silsilati axaadiis adaciifa laba kun saddex boqol iyo shan iyo toban min xadiidi abi umaama radia allahu canhu marka xadiidku waa xadiid daciifa oo waxa weeye sheikh albani raximah ullah wuu daciifiyey wuxuu kaloo ku daciifiyey fii daciifi aljaamic lix kun afar boqol soddon iyo kow marka xadiidkaasi waa daciif uu shiikhu keenay oo waxa weeye qofka mu'minka ah been waa sheegi karaa laakiin dhaqankiisa maaha qofka mu'minkaa dhaqankiisa iyo dabeecaddiisa iyo akhlaaqdiisa ka mid maaha khayaano iyo been oo qofka mu'minkaah wanaagsan arrintaasi dhaqan uma aha laakiin xadiidkaa nebiga in loo tiiriyo waa daciif oo nebiga kama sugna sida culummadu ay caddeeyeen raximahum ullah wa qaala dahabiyu wuxuu yidhi wa qaala sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi man rawaa cannii xadiidan wa huwa yaraa annahu kadibun qofkii xadiid iga weriya oo u malaynaya xadiidkaasi inuu been yahay fa huwa axadu alkadaabiin waa beenlow oo wuxuu ka mid yahaa kuwii beenta sheegayey oo igu been abuurtay marka halkan waxaa xataa laynoo sii diidey xadiid daciifa mawduuca oo aad og tahay inuu ama u malaynaysto xadiidkaasi inuu been yahay inaad nebiga u tiirisay lama oggola walow adiguba yaadan dejine marka haddii dad kaaga horreeyeen oo axaadiid beena ay yidhaahdeen oo dejiyeen sidii sanaadiqada oo kale oo aad kutub ka soo akhridid aad og tahayna ama u malaynaysa xadiidkaasi inuu been yahay ha u tiirini nebiga oo ha odhanin nebigaa yidhi waayo haddaad tidhaahd nebigaa yidhi waxaad ku dhacday beentii wa huwa axadun kadaabiin buu yidhi waa kuwa beenlowyaasha ah waa xadiidkaani alfaadii wuxuu ka mid yahay xadiidkii hore oo inoo soo maray oo mutawaatirka ah wuxuu yidhi imaamu dahabi falaaxa laka bi haada anna riwaayata almawduuc laa taxillu wuxuu xadiidkaani kuu caddeeyey oo ku tusayaa riwaayadda mawduuc ah oo axaadiidta beenta ah oo waxa weeye dadka ahlubidcaah ay degsadaan iyagoo bidcadooda markaa ku adkaynaya oo doonaya inay qiil uga dhigaan oo aan diinta ka mid ahayn axaadiidtaa in la weriya ma bannaana ilaa mar keliya waa marka qofku uu caddaynayo oo culummadu ay caddaynayaan oo kutub ka qorayaan masalan culummo badan baa caddaysay oo kutub ka dejisay oo ka aliftay axaadiid almawduuca sida ibnu jawsi iyo culummo badan baa ka hadashay haddeerba sheikh albani raximahullah silsiladda addaciifa wuxuu ku soo aroorinayaa axaadiid aad u fara badan oo mawduuca isagoo caddaynaya inay axaadiidtaanay mawduuc yihiin wuu kaaga digayaa marka ma aha inuu ku leeyahay xadiidkan ku dhaqan laakiin dadku uga digaya markaasoo kale qofka xadiidkii waa ka hadli karaa waa keeni karaa laakiin dee diin ka dhigan mayno oo waxa weeye waxaynu ogaanaynaa waa iska ilaalinaynaa waa waa digitaan weeye intaa ayuu ku keenay sheh maaragtay imaamu dahabi raximahullah oo adilada ma sii badin waayo waa masale iska macruufa oo qofka nebiga ku been abuurta inuu kabiiro weyn ku dhacay oo halaagsamay laa shaka fii dalik sidoo kale imaamu alhaytami raximahullah fii kitaabihi azawaajir waxa uu ku leeyahay markuu ku tiriyey oo keenay wuxuu yidhi bacda an dakara tacamud alkadiba cala allahi aw calaa rasuulihi markuu sheegay inay gaalnimo tahay ayuu wuxuu yidhi waxyaalaha buu yidhi macnaha wuxuu ka hadlay adiladii markuu keenay wixii oo dhan ayuu wuxuu yidhi in waxa weeye nebiga lagu been abuurto oo been laga sheego iyo rasu ilaahay waa kabiira aad iyo aad u weyn waana waxa culammadoo dhan ay caddeeyeen waana daahir buu yidhi oo waa arrin cad bal qaala buu yidhi ashaykh abu moxamed aljuwayniy ina alkadib buu yidhi cala annabiy sala allahu calayh wasalam kufrun waa gaalnimo buu yidhi wa qaala bacdu almuta'akhiriin sidoo kale bacdulmuta'akhiriinna waxay yidhaahdeen waa gaalnimo kufrun yukhriju can ilmilla marka macnaheedu waxaa lagu xambaarayaa sidii markii hore inoogu soo kala tafsiiliyey imaamu dahabi oo yidhi hadday taxliili xalaal xaraam ow taxriimi maaragtay xalaalin ay tahay wax ama la xalaalaynaya ama la xaaraantinimaynayo qofkii ku been abuurtay xadiis noocaasa nebiga diinta waa ka baxaya amaa wixii ka soo haray ayaa laga hadlayaa inay kabiiro tahay oo naar lagu gelayo oo qofkii isagoo muslima uu naar gelayo uma qaala wuxuu yidhi wa dahaba daa'ifatu min alculamaa culammada qaar baa waxay ku tageen buu yidhi ana alkadiba cala allahi wa rasuulihi kufrun yukhriju can ilmilla diinta lagaga baxayo weeye walaa rayba buu yidhi ana tacamud alkadiba cala allahi wa rasuulihi fi taxliili xaraamin ow taxriimi xalaalin kufrun maxd sidii oo kale iyo isna ku waafaqay oo waxa weeye imaamu dahabi ayuu ku waafaqay maaragtay imaamu alhaytamina oo labadaasu u kala saaray wuxuu yidhi marka waxa kabiirada ah oo kabiirada weyn ah oo aan ka hadlaynay kabaa'irta marka laga hadlayo waa wixii ka soo haray in waxa weeye wax la xalaaleeyo waxna la xaaraantilmeeyo matalan haddii maanta la yidhaahdo waxa weeye gabadha muslimadda ah nebigu wuxuu ka xaaraantinimeeyey inay safarto biduuni maxram haddii qof yidhaahdo xadiis baan dejinaya oo odhanayaa gabadha muslimaddaa way u bannaan tahay inay safarto waa wax xaaraam ahaa oo nebigu xarrimay baa la xallilay markaa waa kufri wey noocuu doona ha noqdo wax adigu ilaahay uu xarrimay ama rasuulku xarrimay haddaad xalaalaysid waa ku gaaloobaysaa wax ilaahay xalaaleeyey rasuulkuna xalaaleeyey haddii aad xaaraantinimaysidna waa ku gaaloobaysaa amaa wixii ka soo haray waxay noqonaysaa markaa kabiira min akbar alkabaa'ir oo naar lagu gelayo waciid shadiidana ku soo aroorayo wallahu aclam waxaan u soo gudbaynaa markaa waxaan u soo gudbaynaa kabiirada ku xigta oo tobnaad way yaryar yihiin kabaa'irtaani oo waxa weeye maadaamay iska yihiin arrin waadixa waxa weeye adiladooda ma badinayno shiikhuna waa yareeyey kabiirada tobnaad waxa weeye iftaaru ramadaan bilaa cudurin walaa ruksa qofku inuu bisha ramadaan uu iska afuro isagoon cududaar haysan rukso loo rukseeyana aan haysan masalan waxaa ramadaanka lagu afuri karaa baa layihi qofki inuu ama jiran yahay ama uu safar yahay ayaa la yidhi hala afuro oo waa ruks hadduuna marka qofkii haysan oo uuna masaafir ahayn uuna jiranayn oo muqiim yahay oo uu iska afuro markaa oo waxa weeye cuntadiisi iska cuno ama soonkii o dhanba uu ka tago maxay noqonaysaa arrintiisu wuxuu yidhi imaamu dahabi raximahullah qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam man afdara qofkii afura yowman maalin min ramadaan ramadaan ka mida bilaa cudurin isagoon wax cududaara haysan walaa ruksatin wax loo banneeyeyna aan haysan lam yaqdi siyaamu dahri walow saamahu macnaha kama soo gudayso halkaa maalin hadduu waxa weeye weligii soomo dahriga waxa weeye waa wakhti badan ama sanad dhan ama waxa weeye noloshaadoo dhanba wuxuu yidhi marka imaamu dahabi xadiidkaasi waa xadiid daciifa wuu daciifiyey oo wuxuu yidhi wa haadaa lam yahbut nebiga kama sugna xadiidka imaamulbukhaari ayaa wuxuu ku warinayaa baa layihi tacliiq imaamu tirmidina waa wariyey abu daawuudna waa wariyey min xadiidi abi hurayra wa huwa xadiidun daciif sida uu caddeeyeen culimo badan oo waxa weeye sheikh albani raximahullah uu ka mid yahay fii daciifi aljaamic uu ku caddaynayo shan kun afar boqol iyo lixdan iyo labo sidoo kale waxa weeye kayrkoodna sida cabdiqaadir annaa'uudiyo way caddeeyeen inuu xadiidkaani uu daciif yahay haddaba marka xadiidkan waxba ka qaadan mayno waa xadiid daciifa waxaynu u soo gudbaynaa xadiidka ku xiga wa qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam alsalawaatu alkhamsi waljumcatu ila aljumuca wa ramadaanu ilaa ramadaan kafaaraatun limaa baynahunna majtunibat alkabaa'ir imaamu muslim ayaa warinaya wuxuu yidhi nebigu waana inoo soo hormaray xadiidkan wuxuu yidhi shanta salaadood oo la tukado macnaha salaadba salaada kale inta u dhaxaysa duhur iyo casar markaa casar duhur tukatay haddaad haddana casar tukatid waa laguu dembi dhaafayaa labadaa intii u dhexaysa wixii khaladaada oo kaa dhacay oo yar yar ah laqwiya oo sakaa'irta iyo wixii la mida haddaad kabaa'irta ka dheeraatid waaljumcatu ila aljumuca jumcihii haddaad tukatay ilaa jumcihiisa kale laba jumcihii kalena aad tukatid intii u dhexaysay waxyaalihii khaladka ahaa oo kaa tegay waa laguu dhaafaya wa ramadaanu ilaa ramadaan daa bishii ramadaan sanadkaan soontid haddana sanadka kale waa laguu dhaafayaa markaa inta u dhaxaysa kafaaraatun waa dembi dhaaf weeye limaa baynahunna inta u dhaxaysa laakiin bishard majtunibat alkabaa'ir haddii kabaa'irta laga dheeraado wey xadiidka ku xiga nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam buniya alislaamu calaa khamsin islaamka waxaa lagu dhisay ay arkaantiisa iyo tiirarku ku dhisan yahay waxaa weeye shan arrimood shahaadatan laa ilaaha ila allah in ilaahay la qiro ilaahay mooye ilaah kale inuuna jirin laa macbuuda bixaqin ila allah wa anna muxammadan rasuulullah nebi maxamedna rasuulka ilaahay inuu yahay wa iqaami asalaa salaaddii la oogo wa iitaa'i zakaa sakadii la bixiyo wa sawmi ramadaan ramadaankiina la soomo wa xaji lbeyti beytka ilaahayna la soo xajiyo muttafaqun calayh waa xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan xadiidkii cabdullaahi ibni cumar ibni khadaab radia allahu canhuma wuxuuna barayaa marka xadiidkaasi inaan laga tegi karin ramadaankii waayo ilaahay baa waajibiyey haddaad wax ilaahay waajibiyey oo bal laga dhigay rukni min arkaan alislaam ka tegtidna hadda markaa waxaa tahay caasi waciid shadiida ku soo arooray waxaana gelaysaa markaa kabaa'ir baad ku dhacday marka inay kabiiro tahay la iskuma hayo oo waxa weeye ramadaankii oo la afuraa oo la iska cuno cuntadii inay kabiiro tahay laa shaka fii daalik xadiidka kale oo ku xiga wuxuu ku yidhi sanadka waxa uu ka warinayaa xamaad ibni zayd can camar ibni malik albakriy can abiljawza can cabdillahi ibni cabbaas waxa uu yidhi cabdillahi ibni cabbaas cura alislaam islaamka guntumihiisa waxa weeye wa qawaacidu ddiini halaata iyo qawaacidda aasaaska islaamku waxaa weeye buu yidhi saddex shahaadatu an laa ilaaha illa allah in la qiro ilaahay mooye ilaah kale inuuna jirin oo xaq lagu caabudo waasalaa salaadiina la ogo wa sawmu ramadaan ramadaankana lala yimaado faman taraka qofkii ka tagay buu yidhi waaxidatan minha minhunna saddexdaa mid ka mida qofkii gooyoo ka taga fa huwa kaafirun waa gaal buu noqonayaa buu yidhi wuxuu yidhi wa tajiduhu waxaad helaysaa kasiirulmaali maal badan isagoo haysta walaa yuzaki zakana aan bixinaynin walaa yaxillu damuhu dhiiggiisuna ma bannaana in la dilo markaa wuxuu yidhi imaamu dahabi haadaa khabarun saxiix laakiin sida xaqiiqada ah xadiidkan waa xadiid daciifa abu yacla ayaa warinaya fii musnadihi wa isnaaduhu daciif oo waxa weeye waxaa ku jira sanadkiisa nin daciifa ayaa ku jira sheikh albanina wuxuu ku daciifiyey fii silsilata axaadiis daciifa sagaashan iyo afar oo wuxuu yidhi waa xadiid daciifa cibaaradan dambe oo odhanaysa watajiduhu katiiru lmaali cibaaradaasi waa min kalaami cabdillahi ibni cabbaas laakiin xadiidka inta kale waxay u tiiriyaan nebiga waana xadiid daciifa amaa laakiin qofkii hadduu soonkii ka tegey iyada inay kabiiro tahay waa garannay ma gaaloobayaa laakiin oo diintii ma ka baxayaa labay u qaybinaynaa sida culammadu u qaybiyaan daa'iman kabaa'irada hadduu xalaashado oo istixlaal la yimaado waa gaaloobaya oo diinta waa ka baxaya haddii uunan xalaashanna ma gaaloobayo ee waa caasi oo ciqaab iyo wuxuu mudanayaa waciid oo kabiiru ku dhacay wuxuu yidhi imaamu dahabi wa cinda almu'miniin buu yidhi muqararun mu'miniinta agteeda waxaa ay aaminsan yihiin man taraka man yatruku sawma shahri ramadaan bilaa maradin walaa qaradin annahu sharun min azaani wuxuu yidhi qofka bisha ramadaan ka taga mu'miniintu waxay aaminsan yihiin inuu ka khayr daran yahay oo ka shar badan yahay qofka zaanigaa oo zinaysta wal makkaas iyo kan canshuurta qaada maksigu waa dariibada waa canshuurta canshuur qaadaha iyo wa mudminu alkhamri kan khamriga cabboo joogteeya waa ka shar badan yahay bal yashukuuna fii islaamihi dadka muslimiinta ah qofka ramadaanka ka taga aad bay uga shakiyaan islaamkiisa waxayna u maleeyaan inuu yahay zanaadiqah inuu yahay haddaba aad bay u khatar tahay qofku inuu ramadaanka ka tago waa arrin culus oo aan loo baanayn waa in ilaahay laga baqo oo qofkii ramadaanka uu la yimaado wey waayo allihii subxaana qaadirka ayaa waajibiyey wuxuu yidhi imaamu dahabi raximahullah hadduu qofku markaa adiladan dambe wuxuu u keenayaa xadiidkan dambe macnaha qofkii hadduu soomayo waxaa la rabaa soon saxiixa inuu soomo oo ilaahay ka baqo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam man lam yadaca qowla zuuri waalcamala bihi qofkii aan ka tegin qowl zuurka zuurka waa beenta been abuurashada ama markhaanti beena inuu furo ama wax beena iska been abuurto waalcamala bihi inuu ku camal falayo maantoodan ku dhex jiro waljahla iyo waxyaalaha jahligaa ee maantoodan dembi iyo macaasi isaga dhex jiro falaa xaajata lilaah ilaahay uma baahna bian yadaca dacaamahu wa sharaabahu inuu ka tago cuntadiisa iyo sharaabkiisa ilaahay waxba ku falimayo marka qofka xaaraamtao dhan baa la rabaa inaad ka dheeraatid laakiin wixii cuntadii iyo cabbitaankaan iska daynaya maantoo dhanna dadkaan xamanaya dadkaan wax ka sheegaya dhibaataan samaynaya xumaan baan ku dhex jirayaa qiila waqaalaan daldalayaa siyaasad iyo wax daran iyo waxaan loo joogin oo qabyaalad iyo qurunaan ka shaqaynayaa waxaasi soon maaha ee waxa weeye qofku hadduu waxaa ku dhex jiro haddee cuntadiisaa iska cuna waxba ma usoomine yuu naftiisa gaajaynin xadiidkaana waa xadiid saxiixa oo bukhaari uu warinayo min xadiidi abi hurayra radia allaahu canh waxaa kaloo nebiga ka sugnaatay inuu nebigu yidhi raqima anfu mri'in adraka shahra ramadaan falam yugfar lahu raqima macnaheedu waxa weeye waa ha boorooba sankiisu oo sanka afka dhulkaa ku dhuftay macnaha khasaare iyo halaag iyo habaar weeye habaar weeye ay macnaha halaag iyo dhibaato lagu habaarayo muxuu yahay qofkaasi qofka bishii ramadaan ay soo haleeshay oo waxa weeye bishii ramadaan intay soo gashay isagoo caafimaad qaba oo jooga oo aan musaafir ahayn markaa aan soomin oo loo dembi dhaafin waxa weeye marka qofka noocaasa waa habaaray nebigu calayhi salaatu wassalaam wuu habaaray nebigu calayhi salaatu wasalaam waana ku dhacayaa qofkii nebigu habaaray habaarkaas imaamu tirmidi baa xadiidkaa warinaya waa xadiis saxiixa waana xadiis saxiixa buu yidhi sidoo kale waxa weeye culamo sheikha albani iyo cabdiqaadir annaa'uud iyo waa wada saxiixinayaan oo waxa weye sheekh albani raximahullah fi saxiixi aljaamic raqamka saddex kun shan boqol iyo kow ayuu ku saxiixiyey iyo maaragtay sunan tirmidi waa xadiis saxiixa waxa uu yidhi marka imaamu lhaytami isaguna raximahullah markuu sheegay axaadiidta iyo kuwo kalaba iyo xadiidkii aynu soo marnay oo daciifka ahaa oo man afdara yowman min gayri cudrin markuu sheegay wuxuu yidhi xadiidku waa daciif buu yidhi laakiin qaala waxa uu yidhi arrintaani in waxa weeye lala afuro min gayri cudurin daahirka culamo badan ayaa ku tagtay oo waxa weeye qofku hadduu min gayri cudurin uu afuro wuxuu ku dhacayaa kabiira min alkabaa'ir waana waadix weeye oo arrintaasi waa arrin aad u xun marka qofku waxaa loo baahanya inuu ilaahay ka cabsado oo waciidkaa shadiidkaa iska ilaaliyo oo bishii ramadaan oo sanadkii hal marku soo maraysa inuu la yimaado sidoo kale wuxuu yidhi qofku inuu ka tago oo waxa weeye arrintan in kamiirada kabiiro lagu tiriyo oo la yidhaahdo waa min akbari alkabaa'ir culummada oo dhan waa qabaan ayuu ku leeyahay fii kitaabay zawaajir ayuu ku soo guurinayaa juska koowaad safxada afar boqol iyo soddon ayuu ku soo guurinaya jayid haddaba marka halkaa waxaa inooga caddaaday kabiiradaas inay tahay iyadana culammadoo dhan ay caddeeyeen oo aan la oggolayn in bishii ramadaan laga tago qofkii isagoon wax cududdaara haba yaraatee haysan waayo cududdaar looma helayo ilaa qofkii inuu ama xanuunsan yahay ama uu safar ku jiro mooye labadaa ayaa cududdaar u ah oo waxa weeye qofkii hadduu xanuunsan yahay oo baab gaara ama gabadhii muslimadda ahayd markay uur leedaho oo waxa weeye dhibaata hayso oo aynan soomi karin ama ay ilmo nuujinayso waa cududdaar laakiin waxa weeye qof caadiya oo caafimaad qaba oo aan waxba qabin inuu ka tago bishii ramadaan oo waxa weeye uu soomi waayo haddii uu arrintaa la yimaado wuxuu ku dhacay kabiira min alkabaa'ir ilaahay inuu u toobad keeno wey oo waxa weeye ilaahay u soo noqdo ayaa loo baahan yahay waxaan ku soo khatimaynaa marka kabiiradan saddex maaragtay koob iyo toban oo iyadana gaabano aad u yar oo ah alfiraaru min azaxfi waxa weeye tani ragga ayay ka hadlaysaa oo waxa weeye xadiidkii aanu soo marnayna waa ku jirtay hadda ka hor ijtanibu asabca almuubiqaat waxa weeye ragga waxaa lagu waajibiyey haddii ay jihaad galaan oo dagaalkii galaan inayna cararin oo waxa weeye markii la soo safto oo dagaalkii la galo oo gaaliga islaam la ishor taagan yahay inuu qofkii intuu baqo uu cararo oo ciidankii markaa jabaan lama oggola alfiraar baa layahay marka waa cararidda min azaxfi zaxfiguna waxa weeye waa marka la isdhex galo oo waxa weeye saf iyo saf inta la isugu yimaado la isku muuqdo oo waxa weeye maaragtay la ishor taagan yahay ikhtilaad rijaal wey macnaha marka la isdhex galo qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi fii suurati anfaal waman yuwallihim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin ow mutaxayizan ilaa fi'atin faqad baa'a bigadabin min allahi wa ma'waahu jahannam wa bi'sa almasiir ilaahay aayaddaa waxa uu ku caddeeyey marka hore waxaa layna amray yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum aladiina kafaruu zaxfan falaa tuwalluuhum aladbaar haddii aad waxa weeye gaaladii iska hor timaadaan waad ogeydeen jihaad baa jiray xilligii nebiga oo jihaad baa loo baxayey gaalaa la iska hor imaanayey noocay doonaan ha noqdeen lama oggola in la carara marka waayo haddii qaar cararaan dadkii hadda intii kalena waa baqayaan haziimaa imaanaysa iyo inay markaas jabaan waa loo diido waxaa la yidhi ilaahay wuu amro waxaa la yidhi haddii aad gaaladii iska hor timaadaan sugnaada oo ha cararinina oo waxa weeye ilaahay ka cabsada ilaahay baa guusheeda siinayee ilaahay marka wuxuu yidhi waman yuwallihim qofkii carara yowma-idin maalintaa duburahu qofkii dhabarka jeediya oo cararoo dabada jeediya oo baqa waxa weeye cadaab adag buu leeyahay ilaa laba qof baa laga soo reebay laba xaalo ayaa la ogol yahay inuu qofku goobtii ka cararo laba jeer baa la ogolyahay maxay tahay labadaa jeer ilaa mutaxarifan liqitaalin waxa weeye waa xeelo dagaal goobtii intaad dib uga guratid ama waxa weeye sidii wax baqay oo kale iska dhigtid xagga inaad haddana ka soo geshid dhinac kale oo waxa weeye xeelo dagaal baa la yidhaha qofka marka noocaa inta u baxay oo dib u baxay oo dibugurasho sameeyey oo ciidankii intay dibugurasho sameeyaan ay meel kale ka soo dagaalamayaan ama waxa weeye qaar uu doonayo inay inta dib u baxaan dhabar jebiyaan waxyaalaha noocaas oo kale waa la ogolyahay waa xeelo dagaal waxaa kaloo la ogol yahay ow mutaxayizan ilaa fi'atin ama jamaaco kaloo meel kale ka dagaalamaysa ayuu xoojinaya oo waxa weeye intuu u tago ayuu kuwaa la dagaalgelaya qof labadaa qof baa la ogolyahay amaa qofkii iska cararoo baqa faqad baa'a bigadabin min allah wuxuu la noqday cara ilaahay wa ma'waahu jahannam naar ayuuna gelayaa oo jahannamo hoygeeda hoy ayaa u noqonaysa jahannabaa hoy u noqonaysa wa bi'sa almasiir meel loo noqdona iyadaa aada u xumaatay qaala sheekh naasir sacdi raximahullah wuxuu yidhi markuu fasiraya aayaddaa aayaddaa waxaa laga qaadanayaa buu yidhi in maalintaa la cararo min gayri cudrin inay xaaraam tahay oo min akbari alkabaa'ir ay tahay kamaa waradat bidaalika alaxaadiisu saxiixa sida axaadiis saxiixa ay ugu soo aroortay oo ay caddaynayso waaye wa kamaa nasa hunaa sida ilaahayna uu aayaddan ugu caddeeyey oo waciidkaa shadiidkaa ugu soo arooray haddaba mafhuumku waxa weeye markaa laga qaadanayo wuxuu yidhi wa mafhuumu haadaa qofka waxa weeye mutaxarifkaa oo waxa weeye doonaya inuu xeelo dagaal sameeyo min jihatin ilaa ukhraa liyakuuna amkana maaragtay fi lqitaal liyakuuna lahu amkana maarata amkana lahu fi lqitaal si dagaalkii uu waxa weeye ugu wanaagsanaado oo si fiican ugu dagaalamo qofka noocaasa waa loo ogolyahay iyo waxaa kaloo loo ogol yahay qofkaa kaloo jamaaco kale xoojinaya amaa qofkii iska cararay waciid shadiida ayaa ku soo arooray oo aad iyo aad u khatara wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiguna wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ijtanibuu ka dheeraada asabca almuubiqaat toddobada wax halaagta ay almuhlikaat oo qofka waxa weeye halaagaysa aad iyo aad uga dheeraada fa dakara minhaa nebigu waxa uu sheegay oo ka mid ahayd alfiraaru yowma azaxfi altawalli yowma azaxfi maalintaa la isdhex galay oo waxa weeye la dagaalamayo inuu qofkii cararo xadiidkaanna waa inoo soo hormaray oo horaan u soo sharaxnay marka wuxuu ku barayaa inaad maalintaa qofka carara oo dhabarka jeediya oo waxa weeye ciidankii ka carara inuu maalintaa qofkaasi uu yahay qof waxa weeye caro ilaahay la noqday laakiin waa jihaad fii sabiilillah markii lagu jiro amaa waxyaalahan fitankaa oo maanta caalamka ka socda oo aan jihaadka ahayn oo fitanka ah oo la islaynayo oo muslimiinta islaynaysa waxa weeye taa qitaalu fitan baa la yidhaahdaa wax alla waxa maanta waddankeenna ka socda ma aha jihaad mana lagu magacaabi karo qofkii ku magacaabana waa jaahil wey wax alla waxa maanta soomaaliya ka socdaa iyo dhulkeenna dadka muslimiintaa islaynaya qitaalulfitan baa layahay waa fitna mana bannaana in laga qayb galo bal waxaa waajiba in laga cararo oo waxa weeye isaga waajibkeena saaran waxa weeye inaan ka cararno ayaa waajib inagu ah in laga cararo ayaa kaa waajiba oo waxa weeye bannaanka laga maro waayo waa qitaalu lfitan nebigu wuxuu leeyahay ida altaqa almuslimaani bisayfayhimaa faalqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar laba muslimiina hadday isku soo qaataan hubkooda oo dagaal iskula soo aadaan kan la dilay iyo waxa weeye kan wax dilay labaduba naar bay gelayaan waa la weydiiyo waxaa la yidhi rasuulka ilaahayo kan la dilay kan wax dilay kan la dilay kan maaragtay wax dilay garanay inuu naar gelayo oo qof buu dilay kan la dilay kan maaragtay la dilay muxuu yahay xaalkiisu wuxuu yidhi isaguba wuxuu ku dadaalaya inuu dilo walaalkii ee seeftaa lagala hormaray haddaba kulligood waa isku xukum laa khayra fiihim qaala alimaam alhaytami waxa uu yidhi maya faa'iido kale intaynu u gudbin qowlka haytami waxaa halkan kaloo sugnaatay xadiid kale oo nebigu uu sheegay oo yidhi alkabaa'iru tiscun acdamuhunna al-ishraaku billaah markaasuu wuxuu sheegay alfiraaru yowma zaxf xadiidka abu daawuud ayaa werinaya oo waxa weeye waa xadiid xasana sida sheekh albaani ku caddeeyey fii saxiix aljaamic afarku lix boqol iyo shan iyo irwaa alkhaliil lix boqol iyo sagaashan wuxuu ku daray marka isaguna min akbar ilkabaa'ir inay tahay faa'ida qaala alhaytami wuxuu soo guuriyey wuxuu yidhi arrintaani waa arrinta culammadu waa ku itifaaqeen inay tahay min alkabaa'ir oo kabaa'irta waaweyn ay ka mid tahay qaala alimaamu shaafici raximahullah maxamed ibnu idriis shaafici waxa uu yidhi haddii ay muslimiintii duulaan oo ay jihaad galaan oo saf iyo saf la isugu yimaado oo muslimiintii iyo gaaladii is hor yimaadaan xaaraam waxaa ah inay cararaan oo cadowgii ka cararaan oo inay dagaalamaan ayaa loo baahan yahay ilaa inuu qofkii noqdo waxa weeye qof xeelo dagaal samaynaya mooye ama qof jamaaco kale maaragtay caawinaya oo agtooda ka dagaalamaya wuxuu faa'iiduu keena wuxuu yidhi hadday mushrikiintii iyo gaaladii ka bataan muslimiintii oo aad iyo aad uga badan yihiin haddii markaa ay ogaadaan inay waxa weeye arrintaani khatar ku sugan yihiin haddii markaa ay ka baxaan dagaalkii waxa weeye caradii ilaahay ku dhici mayso waayo maslaxad ayaa keenaysa haddii kale waa halaagsamayaan oo waxa weeye haddii laga bato in markaa dagaalkii dib looga baxo oo waxa weeye arrintaasi way u bannaan tahay bay dhaheen buu leeyahay imaamu shaafici raximahullah marka arrintaana wuxuu u tiiriyey wuxuu yidhi waa madhab sida laga soo guurinaya ima maaragtay cabdullahi ibni cabbaas sida mashhuurka waxaa soo guurinaya kalaamka haytami azawaajir juska labaad saddex boqol afartan iyo saddex ayuu ku soo guurinaya haddaba marka wuxuu inoo caddaynayaa kalaamka imaamu shaafici raximahullah oo inoogu darayaa faa'iidada ah haddii muslimiintii laga bato oo aad iyo aad looga bato dee markaa waxa weeye way isbadbaadinayaan oo xeelo dagaal bay samaynayaan ama way ka baxayaan oo waxa weeye sidii ay ku badbaadi karaan ayay samaynayaan markaa wa ilaa hadday yidhaahdaan bartii baanu iska joogaynaa oo waxa weeye kama baxayno waa arrin aad iyo aad u khatara oo waxa weeye waa markay ogaadaan in laga badan yahay oo lagahu badan yahay oo laga awood bato waa inay markaa soo diyaargaroobaan oo waxa weeye ayna naftooda halaagin ayaa la rabaa amaa haddii ay dagaalami karaan oo waxa weeye ay iska celin karaan waa inay dagaalamaan ee ayna ka bixin oo waxa weeye ayna cararin ayaa loo baahan yahay wailaa qofku inuu iska cararo isagoo maaragtay wax cududaara haysan waa min akbar ilkabaa'ir haddaba khulaasadu waxa weeye ma bannaana in maalinta noocaasa laga cararo dariiqa ilaahay iyo jidka ilaahay markii loo dagaalamayo amaa waxaan ku celcelinaynaa oo waxa weeyaan caddaynaynaa sida culummadu caddeeyeen waxaan maanta muslimiinta dhexdooda ka socota oo waxa weeye khaasatan innaga dhexdeenna haddaynu nahay soomaali inaynan jihaad ahayn oo laga digtoonaanayo laga cararayo oo waxa weeye aan lagu kadsoomin oo rabbigii subxaana qaadirkaa laga baqo ayaa la rabaa ilaahayna ha looga cabsado yaan laga qayb qaadanin oo iyagana ha loo duceeyo ilaahay inuu soo hanuuniyo oo xaqa tusiyo oo jidka xaqaa ay waxa weeye ku yimaadaan oo ilaahay ay ka cabsadaan oo ay toobad keenaan ayaa loo baahan yahay wa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wax yar sugaya ikhwaani fi illah